markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrafoonka waxaa la diyaara falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdi maxamed sabriye wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha maamul samaynta iyo dib heshiisiinta ee ka socota galmudug arrimaha jubbaland iyo weliba arrimaha doorashooyinka ee labada kun iyo kow iyo labaatanka mudana wasiir kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horreyseen raba inaan ku weydiiye waxa ay tahay waxaa ku sugan tahay dhuusamareeb waxaa ka socdaa kulan dib heshiisiineed iyo u diyaargarowga maamul sameynta galmudug halkay hadda wax marayaan
falastiin meeshaan waqti badana la geliyey marka horena go-aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lagu yimid ra-iisul wasaarihina wax badan jooga meeshaan howl badan oo is-afgarad maamulkii galmudug ka burburay ah iyo bulshadii ayuu helay waxyaabaha hadda barnaamijka aan ku bixinaayona waa uun wax kasoo unkamay hawshaas badan oo ra-iisul wasaaruhu soo qabtay hadda waxaan ku bixnaa barnaamij dib heshiisiina oo laisugu yeeray dhaqankii iyo bulshadii galmudug ujeedadiisuna tahay in laysku afgarto isku niyadna laga noqdo iskusina loo dhaqaaqo in la dhiso galmudug caafimaad qabta oo salcadad leh ayadina waa noo gelabiro hadda waxaan isleeyahay siniinta ayaa waxaa noo qorshaysan inaan soo gelagelayno barnaamijka dib heshiisiinta erga qiyaastii ilaa lix boqol todoba boqol oo qof aan halkaan isugu timid oo reer galmuduga oo tuulo kasta iyo magaalo kasta oo galmuduga ka timid hawshii laga qabtay halkan iyo shirkii iyo qodobadii laga hadlay oo ay runtii ku jirtay qayb aada muhim u ahoo dadka lagu weydiiyey waxa talashooyin ay qabaan iyo waxa ay u arkaan galmudug inay ka halaabeen iyo sida loo toosin karo intaasoo dhanaan ka diyaarinay waxaanan isleenahay waa hadda waxay ku socotaa meel fiican iyo isafgarad iyo reer galmudug wada socda una wada socda inay dhisaan galmudug cusub dowladda federaalka ahuna ay gacan ka geysato arrinkaas lana meel geyso
inta badan marka ay noqoto doorasho ama maamul u sameyn ama dib heshiisiin waa in dadka ay qusayso ay si dhaba uga qayb galaan oo iyaga ay ka timaado maamuladuna waa ay fududeeyaan doorkooda waa intaas siyaasiyiinta qaar hadda idinku eedeynaya haddii aad tihiin dowladda federaalka ah in idinku aad lacagtii la timaadeen guddigii dib heshiisiinta la timaadeen odayaashii la timaadeen oo aadan dadka siinin fursad iyagu waxa ay rabaan ay ku samaystaan
wallaahi waxaan isleeyahay arrinku kaas waa ka duwan yahay galmudug maamul samaysmay laba kun shan iyo tobankii ahaa isbedelaa ku dhacay dhexdaan oo waxaa midoobay galmudugtii cadaada lagu sameeyey iyo qayb ay ahlu sunna ka talinaysay oo la dhihi jiray maamulka gobollada dhexe heshiiskaasi marka runtii ma noqon sidii la rabay waktigan ay dowladda federaalka ay go-aansatay in arrinkooda wax laga qabtana galmudug dhisan oo runtii la dhihi karo iyadu waxeeda ha samaysato shaqadeeda ha qabsato ma jirin go-aanka dowladda federaalka ahina wuxuu ahaa meesha galmudug ku dhacday in laga soo qaado oo lasoo nooleeyo oo dadkii markii horeba dhistay loogu yeero gacanna lagu siiyo inay galmudug mar labaad dhistaan runtii waa galmudug meel dheer ku dhacday oo aan iyadu isbadbaadin karinaan annagu u nimid shaqada aan ka haynana kulligeed waxay ahayd shacabka iyo dhaqanka iyo culummada iyo bulshada galmudug oo dhan inay inta isu yimaadaan galmudug dib u samaystaan ee galmudug jirtay oo hadda runtii la dhihi karo oo isku fileyd oo shaqadeeda in loo daayo iyo in lagala tashada ahayd mari jiri mafasiin marka siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda xildhibaanay leeyihiin ku matala labada aqal sanataray leeyihiin dumaraa jira culumaa jirta ma waxaa leedaha dhammaantood qeyb bay ka yihiin waxa socda mise waxaa leedaha way guuldareyseen way sameyn waayeen innagaa hadda dowladii dhexe ah oo sameynayna
laakiin waaba kuu qadilay dadka hadda fadhiya oo galmudug ka talanayaa waa dhaqankii galmudug iyo bulshadii galmudug oo dhan culimadii ganacsatadii haweenkii dhalinyaradii siyaasiyiinta federaalka hadda doorkoodu waa federaal laakiin xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wax la jiro oo gaar aha jira oo ah inay isha ku hayso horumarka ay samayn ay sameynayaan dowlad goboleedyada dhismay dowlad goboleedkii horey u socda oo horumar sameynaya oo hay-adihiisii dawliga ahaa u dhisan yihiin dowladda federaalka iyo wasaaradda laxilkooda wuxuu noqonayaa inay gacan ku siiyaan inay hore usii socdaan meeshii wax ka hallaabaanna xilka dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay noqoneen inay xaqiijiyaan inaan inaysan baabi'in maamulna runtiina waxaa hadda galmudug ka dhacayaasa
waxaa jirtaa in la filayo in maamul cusub oo galmudug halkaasi laga dhiso siyaasiyiinta qaar iyo dadka qaar waxay ku doodayaan in dowladda durbe la yaqaan musharaxeeda oo ay musharax wadato horeyna galmudug maamulaa loo soo dhisay si taa lamid ahaa loo eedeynayo in maamulka idinku horeeya uu rabay inuu saameyn ku yeesho xildhibaanada doorashada geli doona haddii nidaam walba oo yimaado lagu xantay inuu musharax wato ama ay dhabowdo saameyn intee la egay gobolka ku yeelanaysaa horumarkiisi
falastiin eedeyn horta waa eedeyn oo ma dhaafayso eedeyn una malayn maayo hadda siyaasadda soomaaliya meel laga galaba eed la-aan in la noqonayo laakiin annaga ka mas-uuliyad ahaan dadkayada hadda hawsha wada dareenkayagu waa inaan galmudug wax la qabano nabadna aan kula qabano nabadda koowaadna ay noqoto in cadaalad u samayno naftayadana aan nabad la noqono waxaan isleeyahay su-aashaa hadda iweydiiso bulshada galmudug oo hadda ku jirtan bulshamareed haddaad weydiin lahayd waxay ku siin lahaayeen jawaab ama dhinaca hadda adigu aada u wado jirta ama ku dareensiisa dareenka hadda maanta yaalla meeshaan oo ah qaabka aan wax ku wadno inaanu dhaliil badan lahayn inuusan diyadoys lahayn inaan si cadaalada ku wadno cid aniga wasiirka arrimaha gudaha oo kula hadlaaya aan ogahay oo dowladu wado iyo xildhibaan ay wadona midna runtii lama socdo mana intaan anigu mas-uuliyaddan hayo iyo inta mas-uuliyiinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo oo isaguna noo imaan doona qiyaastii mar dhow haddii hala yidhahdo shirka noo xiri doona iyo heshiisiinta cid aan aan runtii wadno oo aan leenahay qofkaana waxaan u rabnaa meel cidlaaniyo ama xildhibaannimo gobol ha noqoto ama madaxweyne gobol ha noqoto dowlad goboleed ha noqoto ama wax kale ha noqoto annaga qorshahayga arrinkaasi kuma jiro bedelkeeda waxaan aada iyo aada u xoojinayna in dareenkii horoo jiray oo dowladda federaalka ahi dhismihii cadaado waxbay ka xumaysay ah inaan wax ka bedelno kalsooni gelino bulshada galmudug waa mahadsantaha mudane wasiir waxaa jirta dhinaca kale haddii aanu fiirino jubbaland murana dowladda dhexe kala dhexeeyey waa aqoonso weydee natiijada kasoo baxday dhowaan hadal uu jeediyey madaxweynaha halkaasi lagu doorto waxa uu sheegay axmed madoobe in ay dowladdu dadka kismaayo ka yimaada ama dadka u socda ay gelitaan iyo ka bixitaan baasaboorka ugu dhuftaan maxaa eedayntaas uga jawaabeysaan
maba rababa inaan ka jawaabo falastiin sababto a shaqa aniga iitaala migration maaha haddii eedeyntaasi jirtana waxaan anigu la socdo iyo waxaan raba inaan ogaado midna maaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigrationku waa kala madax banaan yihiin immigrationku wasaaradda amnigu hoos tagaa waxay la tahay haddii su-aalaha noocaasi jiraan in la weydiiyo wasaaraddaas iyo iyo departmentka immigrationka waa mahadsantahay dhinaca kale wasiir doorashooyinkii waa lagu soo dhowaanaya wax ka yar laba sano unbaa ka harsan hadda welina waxaa laga cabanayaa ama dadka qaar ay ka digayaan dowladda maraykanka xataa warbixinay soo saartay ay ku xustay in sharciyada doorashada la dardargeliyo maxaa haysta sharcigii doorashada
falastiin arrinka sharciga doorashada hal waa xaqiiqo oo wakti dheer u qaatay in la sameeyo sababo run ah oo yaala dalka iyo iyo iyo iyo duruufaha aan ku shaqaynaynin ayaa jiray hawshaas waa kasoo dhammaanay baarlamaankaan geynay baarlamaankay la taalaa inay sharcigaas sidiisa ku qaataan inay wax ka bedelaan inay yidhaahdaan waa la soo celiyey tab ayagaa go-aankaas iskale wasaaradda iyo xukuumadda midna lama yaallo waa naga soo gudbay waxaa hadda socday guddi baarlamaania oo loo sameeyey sharcigaas inay si gaara u fiiriyaan oo xiriirro nala soo sameynaya noordan nala kulmay oo waxyaalaha qaarkood inaan faahfaahin iyo cadeyda ka badana warsaday oo aan si qurux badan u samaynay marka arrinkaasi waa arrin baarlamaanka la yaale arrin xukuumadda ama wasaaradda la yaala maxsuustiin
marka aa fiirisa hadda muddada hartay sharciga weli baarlamaanka hor yaalla oo aan la ogeyn waktiga uu qaadan karo ma isleedahay doorasho qof iyo cod ah sida hore loo qorsheeya ayaa dhici karta sanadka dambe
ha waxaan isleeyahay doorashaa dhici karta haddii hadda waktiga haray sharcigaasi ama sidii lagu jeeyay baarlamaanka ha ahaado ama waxaa laga soo bedelay baarlamaanku wakti macluula soo daayo de waa sharciga ay ku shaqayn lahaayeen hay-adda dalkan uqaabilsan doorashooyinka hadda haddii isagu uusan diyaar ahayn arrintii waxay ku shaqeeyaan ma hayaan oo ma dhaqaaqi karaan waxaan isleeyahay waktiga dhiman haddii laga soo gaarsiiyo sharcigaas guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkuna ay xeraan documentiga ay ku shaqayn lahaayeen oo manualka ay ku shaqayn lahaayeen oo wax walba ay ka fiirsan lahaayeen waxaan isleeyahay waa waa laga gaaraa laakiin ma gara karo runtii hadduu sii daaho oo baarlamaanka hadda waxaan isleeyahay wakti wuxuu la yaalaa malaha laba bilood mise ka badan haddii baarlamaanku soo dedejiyo haa waayo de waa taydi waa waxaan isleeyahay doorashada lagama karaa
aada umahadsan tahay mudane wasiir inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ah cabdi maxamed sabriye intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgel
barnamijka martida mikrofoonka falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a dhegaystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington cabdixakiim maxamuud shurwax ayaa soo jeedinaya